halkani waa washington laanta afka soomaaliga idaacadda voice of america si toosa waxaad nooga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban sagaal iyo tobankiyo koob iyo soddonka mitrband iyo efemyada magaalooyinka qaarkood caalamka oo dhan waxaad nagala socotaan bogga internetka ee v o a somaly com
subax wanaagsan dhegaystayaal waa jimce laba-iyo tobanka bisha juulaay sannadka laba kun sagaal iyo tobanka saacadda afrikada bari waa lixda iyo barka subaxnimo idaacaddeenna saaka iyo caalamka waxaa idinla socodsiinaya haaruun macruuf iyo anigoo ah cabdulqaadir samakaab
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda subaxnimo waxaa ka mid ah musharaxiinta doorashada jubbaland oo ka hadlay tartanka hoggaanka maamulkaas sidaa la socotaan jubbaland ilaa hadda waxay ahayd bishii afraad shan iyo tobankeeda in la dhammaystiro xulista baarlamaanka haddana waxaan maraynaa bishii toddobaad dhex bartankeeda marka nidaamkii ilaa hadda lama oga sidoo kale waxaan idin haynaa barnaamijkii toddobaadlaha ahaa ee umuuraha islaamka qodobadaas iyo warar kale oo ku saabsan soomaalida ayaad dhegaysan doontaan marka horese warkii dunida laba sarkaal oo ka tirsan ururada xuquuqda aadanaha ayaa sheegay inay ka doonayaan liibiya in xabsiga laga sii daayo oo muhaajiriin ah islamarkaana la ilaaladooda la damaanad qaado madaxa hay-adda qaxootiga adduunka u n h cr philipo grandi iyo agaasimaha hay-adda muhaajiriinta caalamka antonio vitorino ayaa soo saaray warbixin wadajira waxay sheegeen inay doonayaan in haddii liibiya ay damaanad qaadi karin amnigooda in loo daadgureeyo waddan kale si dib udejin loogu sameeyo garandi iyo vitorino waxay kaloo sheegeen in dadka lagu qabto badda mediterraneanka aan dib loogu celin liibiya iyagoo sheegay in waddankaasi uusan amni ahayn waxay tusaale usoo qaateen duqayntii toddobaadkii hore lala beegsaday xabsiga lagu hayay muxaajiriinta oo ay ku dhinteen in ka badan konton qof waxay ugu baaqeen midooda yurub inay dib u bilaabaan howlihii lagu badbaadinaya muhaajiriinta islamarkaana mas-uuliyadda ay wadaagaan dowlad lana joojiyo ciqaabta ay la kulmayaan doomaha soo badbaadinaya dadka muhaajiriinta
mas-uuliyiinta maraykanka ayaa lagu soo waramayaa inay qorsheynayaan inay bilaabaan axadda soo socota soo qabashada dadka sharci la-aanta ah iyadoo bartilmaameedka uu yahay ugu yaraan laba kun oo qof oo sharci la-aan ah kuwaasi oo lasoo saaray amarkii lagu musaafurin lahaa inkastoo aysan xaqiijin hay-adda socdaalka iyo xuduudaha maraykanka ee ice ayaa haddana howlgalkan uu imaanayaa saddex toddobaad kadib markii madaxweynaha maraykanka donald trump uu ballan qaaday inuu bilaabayo tarxiilka malaayiin dad ah oo sifo aan sharci ahayn ku jooga dalka maraykanka sida caadiga ah badanaa ice waxa ay mudnaanta siinaysaa sooqaqabashada iyo musaafurinta dadka aan maraykanka joogin sifo sharci ah kuwaas oo halis ku ah amniga qaranka nabadgelyada dadweynaha iyo ammaanka xuduudaha ayuu yidhi matthew bog oo ah afhayeenka ice bog ayaa diiday inuu bixiyo faahfaahin dheeraad ah oo ku saabsan howlgallada la filayo inay qaadaan balse wuxuu yidhi dhammaan dadka sharciga socdaalka hareermaray waxaa laga yaabaa in lagu xiro xabsiga hay-adda socdaalka inta laga helayo amarka kama dambaysta ah ee dalka looga musaafurinayo
musharaxiinta u tartamaysa xilka madaxweynenimada maamulka jubbaland ayaa walaac xoogan ka muujinaya xilliga rasmiga ah ee la qaban doono doorashada madaxweynaha jubbaland oo aan weli la shaacin maalinta rasmiga ee dhici doonto waxaa taas beddelkeeda ay guddigu sheegeen inay dhici doonto inta u dhexaysa afar iyo labaatanka iyo soddonka bisha dambe ee agost warbixintan waxaa nooga soo diray magaalada nairobi khadar maxamuud xareed guddiga doorashada jubbaland ayaa afartii bishan soo saaray jadwalka guud ee qaabka ay u dhici doonto doorashada xildhibaanada cusub iyo midda madaxweynaha jubbaland inkastoo jadwalkaasi aysan ku caddayn maalinta iyo xilliga rasmiga ah ee ay dhici doonto doorashada madaxweynaha jubbaland siyaasiyiinta iyo odayaasha dhaqanka ee hadda ku sugan magaalada kismaayo ayaa sheegaya in magaalada ay gadood ahaan oga maqan yihiin qaar ka mida odayaashii dhaqanka beelaha ee soo xuli lahaa xildhibaanada cusub islamarkaana wakhtiga loo qorsheeyey in doorashada ay ku dhacdo uu aad u yaryahay haddana waxaa guddoomiyaha guddiga doorashada jubbaland xamse cabdi bare uu sheegayaa in wakhtiga ay haystaan uu yahay wakhti ku filan oo ay ku qaban karaan shaqada laga sugayo doorashadu waa process dheerood istaba socda oo ka bilaabanaya inaan odayaashu ay imaadaan jadwalka maanta waan kusoo saarnay bisha lulio ilaa iyo maxaanku dhahaa shan iyo tobanka odayaasha insha allah kusoo xaroon doona cidda maqan odayaashii baarlamaanka xuli lahaa labaatan beri gudahood waxay kusoo xuli doonaan xubnaha xildhibaanada ay kusoo xuli doonaan intaa waxaa dhex socon doonaa inaanu arjiyada ka qabano oo aan registration usuubino dadkii musharaxiinta ahaa u tartamaya madaxtinimada dowlad goboleedka jubbaland waxaa kusii jira in haddi baarlamaankii la dhaariyo in guddoonkii baarlamaanka la doorto markaas kadib khudbadihii tartamayaasha madaxweynaha ay bilowdaan kadibna aanu madaxweynihii la doorto musharaxiinta la tartamaysa madaxweynaha haatan talada haya ee jubbaland ayaa muujinaya kalsooni darro ku aadan qaabka ay ku socoto qabanqaabada doorashada gaar ahaana soo xulista xildhibaanada cusub ee jubbaland iyo odayaasha soo xulayo guuleed xuseen qaasim waxa uu ka mid yahay musharaxiinta u tartamaysa xilka madaxweynaha jubbaland ee ku sugan magaalada kismaayo walaaca aniga aan qabo ma aha walaaca aniga khaas igu ah waa reer jubbaland oo dhan waa soomaaliya oo dhan oo daawanaysa ama danaynaysa horumarka iyo horusocodka jubbaland sidaa la socotaan jubbaland ilaa hadda waxay ahayd bishii afraad shan iyo tobankeeda in la dhamaystiro xulista baarlamaanka haddana waxaan maraynaa bishii toddobaad dhex bartankeedi marka nidaamkii ilaa hadda lama oga maadaama soomaaliya ay qaadatay systemka baarlamaaniga ah maxaa la yidhahdaa dee dhaqanna waan samayno ilaa hadda shaksi iyo codkii lama gaari karo marka process ahaan nidaam ahaan aan ku soconno soomaaliya waxay tahay in dhaqanka ay soo xulaan xildhibaanada jifo walba ay soo xusho xildhibaankeedii oo loo daayo shaqada suldaankii ama ugaaskii ama nadoonkii ama malaaqii loo daayo cabdinaasir seeraar maax oo isna ka mid a musharaxiinta u tartamaysa xilka madaxweynaha jubbaland ayaa sheegaya in gebi ahaanba si hoose loo bedelay ujeedadii markii hore loo asaasay guddiga doorashada jubbaland oo ahaa inay qabtaan doorasho xor iyo xalaal ah guddigan oo runtii shaqadiisa anagu dee dastuuriyan markii hore ay ahayd in ayagu maaragtay ay xulaan baarlamaanka iyo yani shaqadooda halka ay ahayd haddanana maaragtay aada moodo in yani guddoonka baarlamaanka shaqadiisii markii la doorto xildhibaanada waxay sida dastuuriga ama sida sharciga baarlamaanada soomaaliya wax doorta in guddiga doorashooyinku ay soo gaarsiiyaan guddoonka baarlamaanka guddoonka baarlamaankuna hadha uu dooranayo guddi guddigaasuna uu qabanayo tartanka madaxweynaha taas marka waxaad moodaa habraacaas oo dhan meesha hadda kuma cadda iyadoo dee wakti aada ogtahay in lagu daray oo agost shan iyo tobankeeda ahayd ilaa maaragtay soddonka agost oo waktigu dib usii dhacay lagala yaabo inuu dib usii dhici doono waxyaalahaas oo dhan runtii waxyaalahaad mooda in la saxay u baahan yahin oo dhaliila ah aqoon-yahanada iyo saraakiisha ka soo jeeda deegaanada jubbaland ayaa ka digaya in la carqaladeeyo ammaanka iyo arrimaha doorashada iyagoona ku baaqaya in deegaanada jubbaland ay ka qabsoonto doorasho xor iyo xalaal ah korneel cismaan maxamuud cige waxa uu ka mid yahay saraakiisha ka soo jeeda deegaanada jubbooyinka waxaan aaminsannahay guddiga doorashadu waajib bay leeyihiin waajibkooda inay ku ekaadaan iyagana waajibkooda lagu gacan siiyo sidoo kale waxaan leenahay amniga jubbaland waa muhiim laxa jeclo weyn baa naga haysa dadkayaga iyo dhulkayaga weeye in carqalad la geliya maaha waxaana cad haddii bahasha meeshii madaxa ayd inta laga tago majaha sheekada la aado waa imaanaysaa carqalad iyo ammaan la'aan ammaan la'aan baan ka digaynaa taas oo ah mid ay keenayso in awood maroorsi iyo cadaaladdarre ay meesha timaado wasaaradda arrimaha gudaha dowladda federaalka ee soomaaliya ayaa lixdii bishan soo saartay qoraal ku aadan habraaca loo marayo doorashada jubbaland halka taas beddelkeedna ay jubbaland soo saartay qoraal ee uga jawaabayso qoraalka ay soo saartay wasaaradda arrimaha gudaha waxayna jubbaland sheegtay in xukuumadda soomaaliya aysan door oga bannaanayn arrimaha doorashada jubbaland islamarkaana ay jubbaland ku filan tahay arrimaha doorashadeeda oga sida uu ku dambayn doono xaalka doorashada la filayo in dhowaan ay ka dhacdo jubbaland khadar maxamuud xareed v o a nairobi
qaar ka mid ah dadka aragga naafada ka ah ee ku nool magaalada hargeysa ayaa sheegay inay dhibaatooyin ka haystaan sidii ay wax u baran lahaayeen iyagoo geesta kalena tilmaamay inay dadaal ugu jiraan horumarinta noloshooda warkan waxaa magaalada hargeysa nooga soo diray qadar maxamed cakulle
aragga ayay naafo ka yihiin hase yeeshee maskax ahaan waxay u fikiraan si in badan ka wanaagsan qaar badan oo ka mid a kuwa araggooda uu u dhan yahay waxay si wanaagsan u aaminsan yihiin qadarka eebe waxay ka fikirayaan in ay noloshooda kula tartamaan cid kasta oo indhaqabta saynab qaasin cabdi waxay tilmaantay in dumar ahaan dhibaatada ugu weyn ee gaar u haysataa ay ka mid tahay maadaama ay indhaha naafo ka yihiin in aanay keligood ka bixi karin guryaha halka ragga dhiggooda ah ee aragga naafada ka ahi ay awood u leeyihiin marar badan inay keligood iyagu suuqa soconka ta keliya marka aan anagu aanaan dee ula mid ahayn waxa weeye keligayaan iyagu keligood bay socdaan oo intay ushooda qaataan bay suuqa maraan laakiin anagu inaanu qofna kaxeeyo uun mar kastaba oo guriga naga saaraan u baahan waayo de qof dumaraan ho gaari iyo qof iyo nin iyo cid waliba suuqa way maraysaa laamiga iyo wadada marka anagu dee ma dhicdhici karno laakiin waa inaanu helno qofna kaxeeya marka intaan banu kaga duwannahay inta kale iskala mid bana waxaa geesta kale ay intaasi ku dartay in saynab ahaan ay aaminsan yihiin iyada iyo haweenka kale ee aragga ka naafada ahiba inay xaq u leeyihiin inta ay xaq u leeyihiin dadka kale ee kula nool somalilan alxamdulilah ilaahay baa mahadle horta baahida ilaahaybaa ilaahay subxaana watacaala isagaa baahida loo sheegtaa isagaana baahi tira dadka laakiin waxaan ugu baaqi lahaa dadka maaragtay muxsiniinta amba ganacsatada amba maxaan dowladda iyada sharafta leba waxaan ugu baaqi lahaa ambaan ka codsan lahayn inay isgarab iskaga garab taagaan waayo bulshadoodaanu ka midna haddii cashuur la bixiyo cashuur bixiyaantaanu ka midna haddii maxaan dhahday nala la tiro koobo maanta somalilan inta milyana lagu sheegaanu ka midna marka waxaan ugu baaqi lahaa inay de iskaga garab taagaan saynab ayaa si gaara u soo qaadatay ujeeddada markii baahidoodu ay badatay isugu soo urureen islamarkaana ay ugu hamiyeen inay sameeyaan urur ay ugu magacdareen saabiriin baahi waanu u qabnaa hadday maadi tahay hadday diini tahayba dee diiniga lagamaba waayo cid wax noo dhigta eh oo qur-aanka waanu dhiganaa laakiin cilmigii kale dee kutubta ku yaalla xadiista ahaa oo u baahan qoraal bareel u baahan qalabkan bareelka ah oona u baahan laakiin waxaa jira dee dad yaryar oo soo koraya anagu imka dad waaweyn baanu nahay caruuro yaryar baa jira oo soo koraya caruurahaas waxay u baahan yihiin dee wixii ay kula jaan qaadi lahaayeen hadday maadi tahay iyo hadday diin tahay iyo hadday dee maxaan dhahday diintu qur-aan un maahe wax alla wixii diin ay soo koobsato inay dee bartaan ay bulshadooda kala mid ahaadaan imkana ummadda waxay wada barataa qof maxaan dhahday baara laysoo maskaxda uun u fiyowdahay waa waxbaranka marka waxaan u baahannahay wax dee na gacan qabta oo markiskaa noo dhisa maxaan dhahday noo dhisa qalabka noo keena macalin bilaashana siiya waxaasoo dhanba waan u baahan mawlid yuusuf waa guddoomiye ku-xigeenka ururka saabiriin baahidayada guud ee ugu weyni waa sidii dadkan aragga ka naafadaa wax loo bari lahaa waxna loo tari lahaa waayo dadka waxa ugu muhiimsan in qofka biniaadanka wax la baro diintiisa la baro wax jidhkiisa damiirkiisa la dhiso inta noogu muhiimsan waa intaa waa inaanu helno markisyo diiniya iyo kuwa maadiyaba la helo marka la yidhaha mujtamaceennu waa dad muxuu hayey dhinaca loo eego naxariis badan marka dhan loo eegano waa dad hadiyo jeer iska kaftan iyo dacayad badan mujtamaca idinla nool qaabkay idinla dhaqmaan mujtamaca nalal noole ho way jirtaa de horta kaftanku waa la isku tuurtuuraa ha la isku tuurtuura laakiin wax turxaanoo uu leeyahay siiba ragga ayaa kaftanka la isku tuuraayo dumarku inta badan de guryaha kama soo baxaan oo mushkiladda ugu weyni iyaga waxay ka haysataa wax dhaqaaqa iyagu ma sameeyaan laakiin raggii suuqu dhex joogaa waa lagula kaftamaya oo indhoolo baa lagu odhanaya oo wax walba waa lagu odhanaya laakiin qofka biniaadanka calaamadan alla de siiyey de ilaahay baa keena ya qofku waa inuu ku kalsoon yahay anagu waan ku kalsoonahay tusaale ahaan haddaan kaaga soo qaado khadarow anugu waxaan meel yaroo waxaan joogaa halka wakaaladda halkan jeelka weyne hargeysa jeelka weyne hargeysa dhinaciisa qasabad yar ku haystaayo biyood labada habeen waan soo jeedaa oo labada habeen waan soo jeedaa shaqaystaa qofku waa inuu kalsooni isu qabo horta isagu inuu kalsooni isku qabo wadadaa tuug baa maraya wax walba way marayaan haddana laakiin kalsooni baan isku qabaa intaa dushayga waxaana iga ilaalinaya intaa aan la noolahay de waayo qofka haddaad tidhaahdo waar waxaasaan la soo baxayaa waa la isku dhiiri gelinayaa laakiin wax ii dhiibta ayaa lagaa khadar lagaa weecanaya maalin
khadar maxamed cakulle v o a hargeysa
halkaad nagala socotaan waa laantaafka soomaaliga idaacadda voice of america maamulka magaalada colombos ee gobolka ohio oo soomaali fara badan ay ku nool yihiin ayaa toddobaadkii lasoo dhaafay aqoonsaday maalinta kowda luuliya xornimada soomaaliya maxamuud jaamac oo ku nool magaalada colombos una tartamaya mid ka mida kuraasta golaha sharci dejinta ee gobolka ohaayo ayaa wariyahayaga cabdulqaadir samakaab uu uga waramay waxa aqoonsigan uu uga dhigan yahay bulshada soomaalida aqoonsiga city of colombus ay aqoonsatay resolutionka ay u samaysay july first inay tahay maalinta xornimada soomaaliyeed waa arrin qiimo badan u leh bulshada soomaaliyeed ee ku nool central ohio ee ku nool specially magaalada colombus waxa ay ka dhigan tahay in ay siriga ay ka qeyb qaataan maalinkaas oo u qiimeeyaan maalin bulshada soomaaliyeed ay tahay maalin ay fasax u tahay ay ka qeyb qaataan u dabaaldega xorriyaddooda ay dhaqaalo ku bixiyaan in la sameeyo taageerada iyo xafladda loo sameynayo maalinkaasi ee bulshada soomaaliyed ay sameynaya ayna kasoo qeyb galaan madaxda magaalada colombus soomaalida muddo dheer ayay degan yihiin magaalada colombos maxaa keenay in maamulka colombos ay aqoonsi sharafeedka kowda luulio xilligan kusoo beegaan waxyaabo badan baa arrintaas sabab u ah midda ugu horeysa waxa weeyaan in bulshada soomaaliyeed maalinba maalinka ka dambeysa ay numberkooda kusii kordhayaan oo deganaanshaha magaalada colombos waa magaalada labaad ee maraykanku dadka soomaalida mara soomaalida maraykanka ahi ay ugu badan yihiin waddanka maraykanka numberkooduna wuu sii kordhayaa ciyaalkeenii baa ku koray oo hadda jaamacado ka baxay dadka professionalka ah oo xirfadlayaalka ah oo soomaalida ah ayaa tiro batay looyarraannu leenahay injineerraannu leenahay dhakhaatiir baanu leenahay waxaanu leenahay clinikyaal gaar u ah oo dhakhaatiirta ka shaqeyso o dhan iyo dadka rangareeya ay soomaali yihiin waxaan leenahay dhalinyaro aada u tiro badan oo activista oo u dooda arrimaha soomaalida oo ayagu isxilqaamo cidina aysan mushaar ku siinin awal hore cidi uma doonin jirin oo uma tegin oo ma oran waxaan rabnaa inaad noo aqoonsataan dadkii cod bay yeesheen oo cod bay yeesheen dad deegaanka ku nool bay noqdeen laakiin waxaa lagu sii daray awalba soddonkaasuna in kamid ahoo badan codka iyo xooggaba waan lahayn laakiin waa loo tegey oo waa laga dalbaday inay maalinkaa noo aqoonsadaan yaa ka dalbaday marka waxaa ka dalbaday dad soomaali ah oo isxilqaamay cidna aysan mushaar siinin oo mar walbaba u taagan inay arrimaha soomaalida xuquuqdooda ah ay siriga weydiiyaan ay stateka weydiiyaan ay countiga weydiiyaan marka dad isxilqaamay aqoonyahama ah oo arrintaas isku xilqaamay ayaa ka dalbaday sitiga soomaalida qurbaha usoo haajirtay gaar ahaan waqooyiga amerika way ka dhex muuqdaan xafiisyada siyaasadda haddii ay noqon lahayd kuwa lasoo doorto iyo kuwa la magacaabo sida minnesota iyo dalka canada oo kale colombos oo soomaali badan ay degan tahayna sidaas ma aha maxaa u diiday inay ka dhex muuqdaan xafiisyada siyaasadda ee gobolka ohio horta bulsho waliba meesha ku nooshahay waxay uga uga dhex muuqataa ama wax uga noqotaa waxaan u malaynayaa inay tahay isxilqaam iyo in dad ay arrintaas ayagu istaagaan way jiraan dad badan oo record dheer ku dhex leh dowladda ka jirta gobolka ohio ama stateka ha ahaato ama countiga ha ahaato ama cityga ha ahaato way jiraan oo muddo lasoo shaqaynayey anugu kamid baan ahay dadkaas koob iyo toban sano in ka badan toban sano waxaan la shaqaynayay xisbiga dimuqraadiga franklin county ohio marka taasi oo ay jirto waxaa jira circumstances iyo qaab wax u shaqeeyaan oo uga dhex shaqeeyaan dadkan sida wax u doortaan doorashada magaaladan uga dhacdo way kala duwan yihiin qaababka wax looga soo doorto ohio haddaan ku barbar dhigo qaababka wax looga soo doorto minneapolis numberka dadka tirada wax doorta iyo areada ay wax kasoo doortaan magaalada minneapolis iyo sida doorashada ay wax uga soo doortaan magaalada colombus way kala duwan yihiin kala duwanaanshahaasi ayaa horta sabab u ah
maxamuud jaamac oo ka mid a soomaalida ku nool magaalada colombos ee gobolka ohio wuxuu u waramayey cabdiqaadir samakaab
rugta ganacsiga ee jabuuti ayaa mar kale samaysay doorasho la xiriirta mas-uuliyiinta hogaamin doona iyadoo jabuuti ay isku diyaarinayso isla jaanqaadka isdhexgalka dhaqaale ee geeska afrika ramadaan muuse ayaa warbixintan jabuuti nooga soo diray howlahan waxaa lagu beegay wakhtiga doorashada guddoomiyaha iyo xubnaha ka tirsan xafiiskiisa iyadoo codbixintii dhacday maalintii shalay dib xilka guddoomiyaha rugta ganacsiga jabuuti mar kale loogu doortay guddoomiyaha hawshu ay hadda ka dhammaanaysay yuusuf muuse dawaale isagoo goobtaasi igu warramayna wuxuu yidhi dadkii aan jeclaysanay inay nala shaqeeyaan baa soo ifbaxay ka soo ifbaxay boodkaas ilaahayna waxaan ugu mahadinaynaa inaan dadkii noo footeeyey mahad gaaraan celinaynaa ilaahayna mahad baanu celinaynaa taama shan sano cusub ayaa dee layni magacaabay oo doorashaad ku soo baxdeen ee rugtii ganacsiga degmadana waxaa ka socda howlo fara badan oo isdhexgal dhaqaale rugta ganacsiguna lafdhabar bay u tahay bal ka waran markaa maxaad rajaynaysaa mustaqbalka waxaan ilaahay ka rajaynaynaa inaan hawsha aad sheegaysid iyo howlo ka badan aan fulino waajibaadkuna ay tahay inaan shaqadeeda qabsanno eliina maxaan kudhahay kolka leeyahay kama dhigna ee, waad iska nasan kartaa annaku waa waad og tahay oo chamber documentsku adeeg badan buu u baahan yahay ee, isku dhawaasho badan buu u baahan yahay bacmishirko wixii talaa lagu birsuu u baahan yahay sidaabaan dee ilaahay ka baryaynay ilaahayna waxaan ka rajaynaynaa noo dhib yareeyo shanta sannadood soo socota sidii aan hawshaa si fiican ugu gudan lahay dib u cusboonaysiinta xubnaha ka tirsan xafiiska gudoomiyaha rugta ganacsiga ee jibuuti ayaa qayb ka ah howlo rugtu ay ku rabto inay si wanaagsan ula jaan qaado arrimaha isdhexgalka dhaqaale ee degmadan geeska afrika waa kuwan laba ka mida xubnaha cusub ee kala shaqayn doona gudoomiyaha rugta ganacsiga ee jibuuti arrimaha ballaadhinta isdhexgalka dhaqaale ee degmadan geeska afrika cabdulaahi maxamed ismaaciil cabdilaahi markaa macnaheedu muxuu yahay maxay nii soo kordhaya haddaad noo macnayso xoogaa markaad eh, noqotaan ganacsato la shaqaysa rugtii ganacsiga ka mida golihii ka mida maxaad kaga duwantihiin sidii hore wallaahi een, eh, horta eh, shanta eh, shan san- mar kastoo shan sano waa la jidiidiyaa oo memberka waa la jidiidiyaa iyo madaxweynaha jeermaanka baa rugta ganacsi waa la soo jiidiyaa marka xubnahan waxay la shaqayn doonaan jeermaanka oo dee moogta ku kaalkeelin doona moogta een, eh, dhaqdhaqaaqyada ganacsiga ee wadanada adduunka aniga waxaa la yidhaahdaa maxamed cabdi xasan ganacsigoo qaybtayaa tahay ganacsiga waxaan ka ah- waxaan ka socdaa qaybta dhismaha jabuuti baan deganahay marka halkan jabuutina waan ka shaqaynaa insha allah waxaan ku tala jirnaan wadanada jaarkana inaan u tallaabno maxay kugu soo kordhinaysaa markaad xubin ka noqoto in golahan rugta ganacsiga wallaahi wax badan bay faa'iido leedahay halkan eh, golaha rugta ganacsiga waxa weeyaan halka quraatee maad aragtay een, aragti fiican laga arki karayo halka ganacsatada iyo eh, maxaa kale waxla wixii ku jira waxa la yidhaha sector pvga private sectorka Ah, qaybahaas la gaarka loo leeyahay Insh- een, ta kalena waxaan wadanada jaarka iyo wixii kale dhulkaan u tallaabi karaynana waxa weeyaan halkan shombarka eh, yaan- iyo dhulka ganacsiga oo lasoo maro weeyaan rabadaan muuse v o a jibuuti
halkaad weli nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga idaacadda voice of america haatanna barnaamijkii amuuraha islaamka waxaa inoo soo jeedinaya xuseen saxnuuni
waa mar kale iyo barnaamijka umuuraha islaamka oo aan toddobaadkan ku eegayno xiisadaha weli ka alowsan dalkaasi suudaan golaha milatariga kumeelgaarka ee dalka suudaan ayaa sheegay saraakiil ka tirsan ciidanka inay qorshaynayeen inay afgembi ka sameeyaan dalka suudaan si ay u carqaladeeyaan heshiiska siyaasadeed ee waddankaasi jenaraal jamaal cumar oo ka tirsan golaha milatariga ayaa tv-ga qaranka dalka suudaan ka sheegay in la xirxiray laba-iyo toban sarkaal iyo afar ka mid ah ciidankaasi kadib markii lagu helay qorshe ah inay afgembi ay ka sameeyaan dalka waxaana loo gudbinayaa buu yidhi maxkamadda cadaaladda golaha militariga suudaan ayaa sidoo kale si adag u sheegay in tartanka xukunka dalka inuu ahaado keliya dhinaca doorashooyinka balse lama aqbalayo afgembi baa lagu yidhi war ka soo baxay hoggaanka sare ee golaha militariga ee xukuma dalkaasi xarigga saraakiishaasi iyo iskudayga afgembiga ee ka dhacay dalka suudaan ayaa xiisad siyaasadeed oo hor leh ka abuuray waddankaasi haddaba cabdisamed sheekh cabdilaahi oo ka faalooda arrimaha carabta iyo afrika ayaan weydiiyey siduu u arko xiisadda ku aadan iskudayga afgembiga ee ka dhacay dalkaasi Een, run ahaantii dalka suudaan iyadoo ay ka taagneyd xiisado adag een, ayaa dhinacyada siyaasadda een, ayay saraakiil ka tirsan militariga isku dayeen inay dalkaasi ka sameeyaan afgembi een, taasi oo si talada talada oo dhan ay ula wareegaan meesha looga saaro wadahadaladii iyo heshiiskii ka dhexeeyey kacdoonka wadayaasha golaha militariga Een, sidaa daraaddeed golaha sare ee militariga oo hadda xukuumadda talada haysa isaga oo ka duulaya een, siday la tahay sharciyada iyo aqoonsiga suudaan ay ka haysato caalamka ayay joojiyeen afgembigaasi waxayna xirxireen labiyo toban ka mid ah saraakiisha militariga een, iyaga oo ku howlanaa afgembi arrintaa waxaa lala xidhiidhin karaa wa- een, waa tallaabo da- een, tallaabo dawow ah ama xal u noqonaysa dalka suudaan sababtoo ah dhowaan ayay militariga iyo qolyaha isbedel doonka ah ay kala seexdeen heshiis dalkaasi looga saarayo xilliga kala guurka ah een, aniga siday la siday la tahay haddii afgembigaasi dhici lahaa waxaa suuragal ahayd in suudaan ay gasho xaalad ama dagaal sokeeye sababta oo ah way adkaan lahayd in shacabka qaybo ka mid ah ay aqbalaan afgembiga oo ka dhici lahaa dalka dhammaantii ugu dambeyn waxaa si weyn u aaminsanahay in suudaan uu ka jiro wacyi ah in la aqbali doonin military iyo weliba in awoodda siyaasadda ay dad gaari gacanta u gasho ama ay maamulaan shakhsiyaad ka mid ah ciidamada iskudayga afgembiga iyo xarigga saraakiisha ciidamada milatariga ayaa kusoo beegmaya xili kooxaha isbedel doonka iyo golaha milatariga maalintii jimcaha ay ku heshiiyeen in la dhiso gole hogaamiya dalkaasi oo ay ku wada jiraan milatariga iyo siyaasiyiinta rayidka ahi kaasoo dalkaasi maamulaya muddo saddex sano ah sidoo kale labada dhinac ayaa ku heshiiyey in dib loo dhigo dhismaha golaha baarlamaanka ilaa iyo inta laga dhisayo xukuumad madani ah oo ay ku jiraan dadka aqoonta leh golaha milatariga iyo kooxaha isbedel doonka ayaa isla meel dhigay in si rasmi ah loo baaro dhammaan dhacdooyinka kala duwan ee dadka ku geeriyooday ee ka dhacay dalkaasi gaar ahaan xiliyadii ugu dambeeyey waa hagaag intaasi ayaan kusoo afmeerayaa xubinta umuuraha islaamka oo aan ku eegnay xiisadaha weli ka alowsan dalkaasi suudaan waa xuseen saxnuuni oo idinku dhaafaya sidaasi iyo nabadgelyo
aad iyo aad buu umahadsan yahay xuseen saxniin oo barnaamijkaasi amuuraha islaamka inala socodsiinaya haatanna bal ciyaarihii iyo qodobada ugu waaweyn waxaa inoo haya cabdulqaadir samakaab aad baa umahadsan tahay haruun koobka qaramada africa ee sanadka oo lagu qabanayo dalka masar ayaa soo gaaray samafinalka ama nusdhamaadka waxaana usoo baxay dalalka algeria iyo nigeria oo soo gudbay ayaa isku soo aaday waana ciyaar si weyn loo wada sugayo iyo sidoo kale senegal iyo tunisiana way isku soo aadeen marka waa afartaasi dal ayaa isku soo haray waxayna wataan ciyaartooy aad xirfadlayaal u ah oo yurub ka ciyaarta waxaana loo arkaa hadda in midkood uu ku guuleysan doono dalalka algeria iyo tunisia ayaa iyaga ka mid ah waxay matalayaan dalalka carabta halka senegal iyo nigeriana ay yihiin dalalka galbeedka africa waa la wada sugayaa xifiltan ayaa ka dhexeeya laakiin dal weyn ayaa ka haray koobka evercost oo kamid ah dalalka lagu qadariyo kubadda cagta ayaa tartanka isaga haray oo ku baxay gacmihii algeria mahadsaned cabdulqaadir samakaab ayuu ahaa inala socodsiinaya xubintii ciyaaraha xubintaas ayaynu kusoo gebagabaynaynaa idaacaddii subaxnimo ee saaka waa anigoo haaruun macruuf iyo cabdiqaadir samakaab oo idinle intaaynu ku kulmi doono idaacadda duhurnimo nabadgelyo nala dhegeysta qadarkan heesta macan